halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhegaysataan efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka o dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com
subax wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal waa subaxa xada bisha mayna waa koob iyo labaatan sannadka laba kun iyo toddobiyo toban idaacadeenna subaxnimona iyo saaka iyo caalamkana waxaa sii wada jira halkan idinka daadihin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shuruuc iyo weliba xuseen barre aadan
xaqiiqadii waa waa xaqiiqad jirta weeye in soomaaliya ay khayraad fara badan oo dihin oo dhulkeeda ku jiro brofesor cismaan salaad xirsi oo ka dhiga jaamacadda rajayna ee dalka kanada oo ka warramaya khayraadka ku hoos jira dhulka soomaaliya warbixin ayaannu idinka haynaa sidoo kale dhegaystayaal waxaad maqli doontaan shir ay isugu yimaadeen wasiirra ka socda jabuuti iyo madaxda maraykanka oo ka dhacay magaalada tan washington qodobadaas iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa balse marka hore kusoo dhowaada warkii dunida boqorka dalka sacuudiga salmaan bin cabdilcasiis iyo madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa kala saxeixday heshiis ku kacaya boqol iyo toban milyan oo dollar sabtidii kaasi oo lagu xoojinayo awoodda ciidan ee sacuudiga heshiiskan dhanka difaaca ah ee deg dega ah ayaa ahaa mid ka mid a heshiisyo isdabajooga oo labada dal ay kala saxeixdeen kuwaasi oo ay ku xoojinayaan iskaashigooda militari iyo dhaqaale oo ay ku jirto heshiis kale oo difaaca oo ay suurtagal tahay inuu ku kaco saddex boqol iyo konton bilyan oo dollar tobanka sannadood ee soo socda waxay ahayd maalin cajiib ah ayuu yidhi madaxweyne donald trump mar uu amiirka sacuudiga maxamed bin naif uu kula kulmay riyaad hotel waxaana uu saddex goor ku celceliyey shaqooyinka isagoo tixraacaya sida ay muhiimka u tahay fursadaha shaqo ee heshiisyadani abuurayaan dalka iiraan ayaa mar kale dib u doortay madaxweyne xasan ruuxaani telefishinka dowladda ayaa sabtidii shaaciyey in ruuxaani uu cod kaga guulaystay isaga oo si fudud uga bediyey ibraahim rezi oo si dhow ula tartamayey ruuxaani ayaa boqolkiiba konton iyo toddoba kaga guulaystay afar musharax oo la tartamayey halka reysina uu kaalinta labaad ku soo galay boqolkiiba siddeed iyo soddon dad badan oo codaynayey ayaa isugu soo baxay jimcihii taasi oo keentay in mas-uuliyiinta doorashadu ay kordhiyaan saacadaha codaynta ilaa habeen barhka qaar ka mida dadka codaynaya ayaa safka ku jiray si ay ugu ridaan codkooda in ka badan lixdan kun oo goobood oo codayn ayaa ka shaqaynaya guud ahaanba dalkaasi iiraan si ay codkooga uga dhiibtaan konton iyo lix kun oo isu diiwaangeliyay inay codeeyaan ruuxaani ayaa dhitaystay mustaqbalkiisa siyaasadeed heshiiska barnaamijka nukliyerka ee uu la galay maraykanka iyo quwadaha waaweyn ee adduunka
subax wanaagsan dhegaystayaal halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a hay-adda lanqayrta cas ee i c r c ayaa sheegtay in ku dhowaad nus milyan qof oo soomaali ah ay gargaar u baahan yihiin ilaa iyo bisha julaay ee sanadkan labada kun iyo toddobiyo tobanka warbixinta i c r c waxaa inoo soo koobaya yaasiin ciise wardheere warbixin ay soo saartay hay-adda i c r c taasi oo walwal dheeraada ka muujinaysa inay dhici karto abaarihii laga soo toogay inay saamayn ku yeeshaan laba iyo toban milyan oo ka mida muwaadiniinta soomaalida oo u baahnaan doona gargaar joogtaa ilaa iyo bisha juulaay ee sannadka labada kun iyo toddobiyo tobanka roobabka ka daayay dalka soomaaliya run ahaantii waxay ahaayeen kuwo wax weyn ku kordhiyey walwalkii faraha badnaa ee dadku ay qabeen sidii looga soo kaban lahaa waxaana roobabku ay noqdeen kuwa laquudaraynaya inay badbaadiyaan dadka iyo xoolaha faraha kutiriska ah ee ka soo haray wixii markaasi iyagu ku maashooday ama ku dhibtooday colaaddii iyo abaarihii dalka soomaaliya saameeyey hay-adda i c r c waxaa kaloo ay tilmaantay in carruur fara badan la dhigay cusbitaallo iyo goobaha markaashi gargaarka deg dega ah abaarihii kadib sannadkii aynu ka soo gudubnay waxa uu ahaa sannadka ugu adag marka la eego boqolkii sane lasoo dhaafay macaluusha iyo abaaraha isdaba socda sida warbixinta lagu sheegay laba iyo tobanka milyan ee soomaalida ee quudinta u baahan waxaa la sheegayaa in waxyaabaha ay haystaan ay xitaa ku jiraan biyaha aan nadiifka ahayn iyo waxyaabo kale oo roobka biyihiisa iyo webiyada qalalay saamaynta ay ku yeelan karaan biyaha dadku ay cabbayaan roobabkan ayaa la sheegayaa dalka soomaaliya in toddobaadkii labaad ee bisha abriil ee sannadkan ay meelo badan ka de'een hase yeeshee dadka xoolodhaqatada iyo dadka beeraha iyagu tabcada ayaa labadaba la sheegayaa in aanay sidii ugu habboonayd nolosha uga faa'iidaysan marka la eego dalagyadii beeraha oo beeralaydu aanay si wanaagsan markaasi u tabcin ama roobabku ay maasheeyeen halka xoolodhaqatada iyaguna aanay helin daawooyin iyo daryeel ku filan oo markaasi dad fara badani ay magaalooyinka oo hayaameen ugu dambayntii i c r c waxay u soo jeedinaysaa soomaalida guud ahaan iyo hay-adaha gargaarku inay kordhiyaan sidii wax looga qaban lahaa macluusha weli jirta iyadoo roobab mahigaani ay deen sawardheere v o e nairobi
khubarada aqoonta u leh macdanta iyo khayraadka dhulka ayaa tilmaamaya in soomaaliya ay leedahay khayraad badan oo dhulka hoostiisa ku duugan oo caalamka loo iibgeyn karo waxaa kaloo intaasi dheere biyaha ku jira dhulka hoostiisa oo la tilmaamaya in soomaalidu uga faa'iidaysan karaan ka hortagga abaaraha iyo weliba haraadka haddaba warbixin amurtaasi ku saabsan waxaa inoo haya xuseen barre aadan oo hadda istuudiyaga weeliya abaarta baahsan ee soomaaliya ka jirta oo warbaahinta caalamku si weyn u hadal hayso ayaa sawir ka bixinaysa baahida ka jirta soomaaliya oo ay colaaduhu sababta u yihiin laakiin dhinaca kale khayraadka dabiiciga ah ee macdanta iyo biyaha iyo shidaalkaba leh ee ku hoos jira dhulka soomaaliya ayaa lagu tilmaamaa kuwa nolosha soomaalida wax badan ka bedeli lahaa haddii ay suurto gasho in la soo saaro oo laga faa'iidaysto khubarada arrintan u kuurgashay ee wax ka qoray waxaa ka mid ah brofesor cismaan salaad xersi oo ku takhasusay cilmiga geologiga ama cilmiga dhulka isaga oo ka dhiga jaamacadda regina ee dalka canada xaqiiqadii waa waa xaqiiqo jirta weeye in soomaaliya ay khayraad fara badan oo dihin uu dhulkeeda ku jiro khayraadkaas oo isugu jira khayraad biyo khayraad macdaneed mid dhagaxeed iyo mid batrooleedba marka hadalkaas ah in khayraad fara badan ku jiro waa arrin xaqiiqada u dhow laakiin u baahan baaris fara badan iyo deganaansho sida hadda sheegayba waxa weeye masalan biyaha oo kale haddaan kasoo qaadano oo aada iyo aada baahidiisu baahideedu ay aada noogu weyn tahay oo aynu garanayno wixii hadda birihii lasoo dhaafay dalkeena ka dhacay inkastoo soomaaliya roobkeedu uu yar yahay markii meelo kaleo adduunka loo fiiriyo haddana roobka da-ahi intiisa badani wuxuu galaa dhulka dhulkuuna ku kaydsamaa marka biyo fara badan oo dalka hodan ka dhigi kara ayaa horta dhulkeena ka jira oo arrintan biyo la-aankaahi ma ahayn inay dalkeena ay ku dhacda ee khayraadka biyuhu waa aada iyo aad bay noogu filan yihiin hadday noqon lahayd kuwo xoolo loogu la siiyo ama ay noqoto beeraha ama dadku ay ka faa'idaystaan ama warshadaha ka faa'idaystaan biyo fara badan baa dhulkeena hoostiisa ceegaaga laakiin u baahan ceelqodid iyo iyo ka faa'iidaysigeeda markaan arrinta biyaha kasoo kaco waxaa jira iyaguna macaadin waxna la ogyahay oo inay yihiin ganacsigal wanaagsan waxna calaamadahoodii lahayo laakiin u baahan baaritaan baaritaan dheeraada masalan macdanta la yidhaahdo tin waa la hubaa inay waddankeena ku jirto horeyna waa xilligii dowladdii maxamed siyaad barre ay jirtay waa laga faa'iidaysan jiray oo combany bulgariana ayaa qodan jiray waxaa kale oo jira uraniumka ayaa jira oo iyaduna waddankeena lagu ogyahay oo meelo kala gedsan ku jirta waxaa jirta birta ayaa jirta iron orka waxa la yidhaahdo oo dalkeena ku jirta marka waxaa jira sepulite mineral la yidhaahdo oo kan burjigaha laga sameeyo oo oo oo ceelbuur iyo burjigaha mahasyaalo fara badan oo kale oo laga faa'iidaysan karo ayaa iyaguna jira marka macdan fara badan quarzite baa jira oo laga samayn karo glasska iyo waxala wixii dhalo ah oo dhan laga samayn karo marka macdan fara badan oo noocaasihi waa ay jirtaa waxaa kale oo jira dhagax noocyo fara badan talagesan ah oo looga faa'iidaysan karo xagga dhismaha oo tileska iyo waxalahan qurxoon marmarka iyo la yidhaahdo oo noocyo kala gedsan oo tiro badan oo oo oo dhagax ah oo waddankeena ka jira oo hodan aada iyo aada uga yahay waxaa jira dhagax badan oo laga samayn karo samintada laga samayn karo oo soomaaliya meelo fara badan ka jiro midka laga samayn karo saqafyada iyo drywallska waxa la yidhahdo derbiyada guryaha iyo oo gibsomka la yidhahdo oo waddankeena meelo badan ka jira you named waxa weeye wax yacni macdan aada u tiro badan iyo dhagax aada u tiro badan ayaa jira oo waddanka ka jira shidaalka ama betroolka ayaa lagu tilmaamaa mid ka mida waxyaabaha ay ku dhisan tahay nolosha casriga ah islamarkaana dalalka soo saara ay ka helaan dhaqaale badan kaasi oo mararka qaar loo aaneeyo dagaallo iyo loolan badan oo dunida ka jira haddaba soomaaliya shidaal ma leedahay waxaa faahfaahinaya arrintan mar kale brofesor cismaan salaad xirsi dhinaca batroolkana aad iyo aad ayaad mataqaanaa cilmiga hadda inta la hayahay ay noogu sheegayaan in batrool dhaxalgalihii uu ku jiri karo soomaaliya hase ahaatee wuxuu u baahan yahay baaritaan kale oo dheeraada la siiyo tusaale yar haddaan ku siiyo soomaaliya juqraafi ahaan meesha ay ku taallo waxay ku taallaa xudunta dalal fara badan oo macdanta batroolka soo saara mathalan waqooyiga waxaa ina kaga dhigan wadamada carbeed oo boqolkiiba shan iyo labaatan batroolka adduunka uu kasoo baxo haday ama hadday yaman noqoto inkastoo iska dagaalsan tahay hadday cumaan noqoto hadday imaaraadka noqoto hadday sacuudiga noqoto hadday qatar noqoto kuweyt noqoto goboladaas khaliiska la isku wada yidhahdoo dhan boqolkiiba shan iyo labaatan batroolka adduunka wuxuu kasoo baxaa halkaas waa waayna ku dhigan yihiin joolasha ahaana waa isku waa waa isku mid baanu nahay oo xilligii ay samaysmayeen waa isku dheganaayeen mataqaanaa africa iyo iyo iyo carabuhu wa waa isku dheganaayeen hal dil camal baan isku ahayn dhinaca koonfurta markaa soo aado maaqalina la socotide waxaa laga soo saaray lagana helay shidaal aada u tiro badan wadamada koonfurtayna ka xiga sida tanzania kenya mozambique uganda iyadana waxaa laga helay batrol gas ba ha u badnaadee aada iyo aada u tiro badan ayaa laga helay dhinaca galbeedka waxayna ka xiga ethoobia oo iyaduna gaas laga helay khaasatan dhulkan soomaalidu ay degan tahay marka waxaan halkaas kaaga muuqan tahay soomaaliya inay tahay ubucda ama bu'da dhulkan batroolka laga wada helo o dhan oo ay ku wada hareereysan yihiin hadday waqooyi noqoto hadday galbeed noqoto iyo haddii ay koonfurta noqotaba dhul batrool fara badan laga helay inaynu ku hareereysan yihiin marka ma muuqato sabab aan soomaaliya in ay ugu jirin culumta geologiguna waxay muujinaysaa in suurtagalnimada in batrool soomaaliya ku jiro ee aada iyo aad iyo aada u sareyso ceelal la qoday ilaa iyo soomaaliya oo dhan waxaan filayaa haddii la isku dardaro wax adugu boqol ceel ka yar baa soomaaliya laga qoday ilaa sideetan iyo xoogaa sagaashameeya meelahaas baa ceel baa laga qoday ceelashaasina qaarkood waxay ahaayeen kuwo qalalan oo aan waxbaan laga helin laakiin in badan oo kamid oo iyaga ah waxaa laga helay wax muujinaya jiritaankii saliidda ama masalan dufankii saliiddu inuu jiray ama ama gaaskii inuu jiro ayaa muujinaya marka muujintaas la muujinayo in uu dufankaasi uu jiro waxay macnaynaysaa in uu bislaaday inuu gaaski jiro inuu oilka uu jiro laakiin waxaa la doonayaa in la helo markaas meeshii uu isagoo tiro badan ku ururay si uu ganacsigal u noqdo marka haa helitaan ahaan waa la helay laakiin wax ganacsigal ah weli lama helin dagaalada sokeeye ee muddada badan ka jiray soomaaliya ayaa sabab u ah in laga faa'iidaysan kari waayo macdanta iyo shidaalka soomaaliya waa hagaag dhegaystayaal kaas waxaa xuseen barre aadan inoo soo koobaya islamarkaana inala socotiinaya warbixintaasi ku saabsaneed khayraadka iyo weliba macdanaha soomaaliya gudaheega ku duugan
halkaad weli dhegeystayaal nagala socdaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a wafdi ka socda jamhuuriyadda jabuuti ayaa magaaladani washington kulamo kula yeeshay madaxda maraykanka kulamadan ayaa ah kuwa sanad walba la qabto oo ku saabsan xidhiirka labada dal haddaba waxyaabihii kulanka sanadkan looga wada hadlay iyo heshiisyada ka soo baxay ayaa waxaa v o eda uga warramay safiirka jamhuuriyadda jabuuti ee washington maxamed siyaad ducaale isagoo u warramay cabdixakiin maxamuud shirwac waa shirkii saddexaad ay dowladda jabuuti iyo dowladda maraykanka ay yeeshaan waxaana la dhahaa wadahadalka istraatiijiga ah b n f amba binational forum afka ingiriiska waa markii saddexaad uu shirkaasi dhaco marna wuxuu ka dhacaa jabuuti marna washington kii horeeyana wuxuu dhacay markay ahayd sanadkii labadiyo kun iyo shan iyo tobankii waayahay ambasadore maxay labada dowladood ay ka wada hadlaaneen maraykanka iyo jabuuti shirkaasi markay isu yimaadaan waxyaabaha muhiimkaay ku falanqeeyaan maxaa ka mid ah qodobada laga hadla way ballaaran yihiin waxayna yihiin dhaqaalaha ammaanka iyo xiriirka siyaasadeed ee labada wadan waayahay xagga ammaanka oo kale waynu ognahay abasadore oo maraykanka iyo jabuuti horeba dee ciidamaha uga joogeen way ka howlgelayeen xagga dhaqaalaha oo kale waxyaabaha layska kaashanayo maxaa ka mid ah waxaan shirkan gaar ahaan aan isku daynay in aan maraykanka aan fahansiino in fursado badan ay jiraan xagga maalgelinta haddii marka waan u sharaxnay fursadaha jira oo taas baa keentay in uy shirkan ay yimaadiin chairmanka port authority-ga abubakar cumar xadi iyo presidentka chamber of commerceka mudane yuusuf muse dawaale waayahay markaynu ka nimaadno ambassadora dhinaca ganacsiga oo kale ama aan idhaahdo dhaqaalaha ama economiga dhinaca iskaashiga militariga ee labada dowladood maxaa laga yidhi ama aad ka wada hadasheen layska kaashanaya waad ogta wadahadalkaasi waa mid jira jabuutina uu jiraa waxay ahayd markan xiriirka iskaashiga in lasii adkeeyo military to military iskaashiga militariga to militariga waayahay maxaa lagu sii adkaynayaa hore ciidamo u joogeen oo jabuuti ciidamo maraykana hore u joogay dabcan si aynu naqaano maraykankuna dagaal buu kula jira hadday noqoto kooxda isis hadday noqoto al-shabaab iyo hadday noqoto kooxaha ammaandarada ka wada gobolka waxaa la yska kaashanaya ee lagu soo kordhinaya muxuu yahay ambasadore waa adkayn xiriirkii sii jireen waayay marka howlgalladaas inta badan maraykanku fuliyo iyo weliba hadday noqoto dagaalka kula jiro jabuutina gacan bay ka geysanaysaa annaku waad ogtahay ciidamo waan ku leenahay amisom enemiga commonka noocaana waa al-shabaab waa si wanaagsan haddaan geesta kale ku weydiiye ambasadore waditaanka shirkan labada dhinacba ay wadaanee maraykanka iyo jabuuti aalaaba isugu yimaadaan muxuu ku soo kordhin karayaa amnigii gobolka iyo weliba kobicii dhinaca ammaanka ee deegaanadaasi kala duwan sidaad u ogtahayba dowladda jabuuti waa dowlad had ya jeer uu dadaalkaygu uu yahay mid sidii nabadda gobolka iyo adduunkaba loo xoojin lahaa wixii nabadda ka hor imanayana mid laga noqon lahaa marka taas waa taasaan isku fahanay weye annagii iyo dowladda maraykanka wax heshiisoo la kala saxeexday oo la isla gaadhay ma jira mise waxaa dib loogu ballamay in shirka lasi aanba qaado shirar kale iyadana la qabto waa shirarku waa shirar joogta oo sanadkiiba mar bay dhacaan mar buu dhacaa shirkani ka dambe wuxuu ku dhici doonaa hadduu ilaaha yidhaahdo jabuuti laakiin wadahadalku waa mid joogta ah jabuuti iyo maraykanka markay tahay waad xasuusan oo bil ka hor waxaa imid wasiirka gaashaandhiga ee matis oo ahaa ninkii ugu sarreeyey dowladda dowladda administrationka jadiidka ee maraykanka wuxuuna u imiday inuu u mahadnaqo jabuuti iyo madaxweyne geelle in ay xiriirka wanaagsan iyo sida wanaagsan ay usoo dhaweeyeen maraykanka markuu maraykanka u baahnaa waxaana waxaynan waxaanan ku heshinay inaan xiriirka sii adkayno ilaalino aan kobcino
ambasador markaynu ka nimaadno qaybahaasi dhinacii dhaqaalaha garanay iskaashigii militariga garanay dabcan wasaarada shirka ka qayb galay ee wafdiga ka mida waxaa ka mid ahaa wasiirkii arrimaha gudaha ee jabuuti iyada maxaa taasi ay daaran tahay in laga wada hadlo oo shirkii lagu soo qaado ma wax gaaroo waxa ku jira inta gobolka iyo wasaaradda iyo arrimaha gudaha ee jabuuti saabsan wasiirka arrimaha gudaha waa yimid shirka waa waa uu ku jiray wuxuunan ka hadlay qodob muhiima oo hawsha ay ku jirto jabuuti siday u kaalmayso dadka dhibaataysan ee qaxootiga ka soo cararaya intan dambe yemen laakiin gobolka oo dhan ka yimaada iyo muhaajiriinta iyakuna jabuuti marna ka dhigtay transit marna ay destination u tahayba safiirka jabuuti ee washington maxamed siyaad ducaale oo khadka telefoonka ugu warameeyey cabdixakiin maxamuud shirwac
subax wacaanoo wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal marka meel kastoo aad joogtaanba waxaad dhegaysanaysaan idaacaddaiyadii subaxnimo idinka imanaysa washington wasaaradda waxbarashada soomaaliya ayaa ku dhawaaqday in ilaa iyo saddex iyo labaatan kun oo arday ay u fadhiisteen imtixaanka midaysan ee dugsiyada sare ee ku yaala koonfurta iyo bartamaha soomaaliya wariyaha v o eeda ee beledweyne xuseen xasan dhaqane ayaa warbixintan ku eegaya qaabka ay imtixaanadu uga dhaceen maamulka hirshabeelle imtixaanka ayaa mar keliya waxa uu ka bilowday deegaanada maamulada galmudug koonfur galbeed hirshabeelle jubbaland iyo gobolka banaadir ilaa iyo toddobaiyo toddobaatan goobood ayaa lagu qaadayaa imtixaanka shahaadiga dugsiyada sare sida uu magaalada beledweyne kaga dhawaaqay wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada soomaaliya faysal cumar guuleed
gobolka hiiraan oon hadda anigu joogo iyo gobolka south west oo uu joogo wasiiru dowlihii iyo gobolka banaadir oo uu ka furayo ra-iisul wasaaraha dalka imtixaankaasi caam ahaan ardayda galisa tiradoodu waxa weeyaan saddex iyo labaatan kun waana afar maamul goboleed iyo caasimadda iminka waxa weya waana sanadkii saddexaad oo imtixaankaasi la galo waxaan aad ugu hambalyaynayaa annaga sidii sharafta lahayd ee lanogu soo dhoweeyey gobolka hiiraan marlabaadka imtixaanka oo si fiican loo habeeyey iyo amnigooga oo dhulka imtixaanka lagu gelayo oo aad loo ilaaliyey intaasba waxaan uga mahadnaqayaa maamulka gobolka hiirshabelle imtixaanku wuxuu muhiimad u leeyahay ardayda imtixaanka gasha dowladda waxay helayaan shahaadada sharci ah oo ay bixiso wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare waxay kaloo helayaan deeqaha waxbarashada ee dalka waxay gelayaan jaamacadaha dalka ardaygii aan ka qayb gelin imtixaanaadkaasi aanay jirin ardayda ayna ka mid ahayn dhulka caqabaduhu ka jiraan aan ka mid ahayn ma inaysan helayn baan u caddaynaynaa shahaadadana ma helayaan oy wasaaradda waxbarashadu bixiso waxbarasho dibaddana ma helayaan jaamacad gudahana ma gelayaan gudoomiyaha gobolka hiiraan cali jayte cismaan ayaa isna waxa uu ku dhawaaqay tirada ardayda gobolka hiiraan ee imtixaanka ka qayb galaysa guud ahaan gobolka hiiraan magaalada beledweyne waa kun saddex boqol konton iyo afar arday boolo berde waa soddon iyo shan arday matabaan waa toban iyo saddex arday aan u malaynayaa laakiin fursaddeedu halkan kuma jirto tootalka guud waxa waaye kun saddex boqol siddeetan iyo sagaal arday oo gobolka hiiraan imtixaan ka gelaysa waxaa laga yaabaa gobollo badan siddeed iyo toban gobolee soomaaliya ka mida ee aan laba boqoloo arday ka gelayn inay jiraan waana badan yihiin wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada hirshabelle axmed cabdi cali ayaa waxa uu sharaxayaa inta goobood ee imtixaanka magaalada beledweyne lagu qaadayo waxaana uu sidoo kale wasaaradda waxbarashada heer federaal ka codsaday in deeqaha waxbarashada aanan lagu qiimeen qaab maamul goboleed oo keliya
waxaana kow ka ah goobta xalane waxaa ku gelaya dugsiga mujamac oo ka kooban shan boqol labaatan iyo afar arday goobta labaad sheekh maxamed macalin waxaa ku gelaya adhalti iyo huda iyo sheekh maxamed macalin oo ah boqol toddobaatan iyo kow adhalti oo ah konton iyo afar arday alhuda oo ah toddobaatan iyo afar dugsiga goobta saddexaad dugsiga buundaweyn waxaa ku gelaya beledweyne oo ka kooban boqol soddon iyo kow arday hiiraan oo ka kooban soddon iyo toddoba arday almaster oo ka kooban sagaal arday sigma oo ka kooban afar iyo toban arday jawiil oo ka kooban toddobiyo toban arday goobta afraad cumar binu khadaab waxaa ku gelaya horseed iyo ramadaan horseed oo ka kooban boqol soddon iyo shan arday ramaadan oo ka kooban saddex iyo toban arday goobta shanaad axmed warsame waxaa ku gelaya al aksa oo ka kooban lixdan iyo sagaal arday cabdi soomane oo ka kooban afartan iyo saddex arday cumar binu khadaab oo ka kooban lixdan iyo shan arday waxaan ka codsananaa wasaaradda waxbarashada qaranka inay sanadkan scholarshipka ugu badan maadaama tirada guud ee ardayda u fadhiistay waxay noqonayaan ee gobolka hiiraan arday inay maadaama nahay nambarka labaad in sanadka lagu saleeyo ardayda ee aan lagu salayn maamul goboleedada sababta maamul goboleedada isku dheeli maaha saraakiisha waxbarashada heer federaal iyo heer maamul goboleed ayaa waxa ay sheegeen in imtixaanka uu ka soconayo afarta maamul goboleed iyo gobolka banaadir ilaa maalinta khamiista ee soo socota xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
mar kale subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a haatan aan ka codsado cabdixakiin maxamuud shirwac oo istuudiyaha igu heliya bal inuu inoo dulmaro qodobadii warka caalamka durkurana maajalid xuseen boqorka dalka sacuudiga salmaan bin cabdicasiis iyo madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa kala seexeeday heshiis ku kacaya boqol iyo toban milyan oo dollara sabtidii kaasi oo lagu xoojinaya awoodda ciidan ee sacuudiga heshiiskan dhinaca difaaca ee degdega ayaa ahaa mid ka mida heshiisyo isdabajooga oo ay labada dal kala seexdeen kuwaasoo ay ku xoojinayaan iskaashigooda milatariya dhaqaale oo ay ku jirto heshiis kale oo difaaca oo ay suurtagal tahay inuu ku kaco saddex boqol iyo konton bilyan oo dollar tobanka sannadood oo ee soo socda dhinaca kalena dalka iiraan ayaa mar kale dib u doortay madaxweyne xasan ruuxani telefishinka dowladda ayaa sabtidii shaaciyey in ruuxani uu cod ku guulaystay isagoo si fudud uga bediyey ibraahim raysi oo si dhow ula tartamayey ruuxani ayaa boqolkiiba toddobiyo konton kaga guulaystay afar musharax oo la tartamayey halka raysi oo isna kaalinta labaad soo galay uu helay boqolkiiba siddeed iyo soddon dad badan oo codaynayey ayaa isugu soo baxay jimcihii taasi oo keentay in mas-uuliyiinta doorashadu ay kordhiyaan saacadaha codaynta ilaa iyo habeen barhka aada ayuu mahadsanyahay cabdixakiin maxamuud shirwac oo inoo dulmariyay qodobadii wararka caalamkood warka horena halkan ka dhegeysanaysan waa laanta soomaaliga v o a haatanna aynu ku wada nasanno codka fanaanada saade cali iyo heeskeedii naftayda ku jira
waa hagaaga naftayda ku jirrabanoo waxay haysa jamashada adaan ku jeelanahayo jaxayl baad igu abuurtay waa codkii fanaanada saadacal warsame dhegaystayaal waxaanay heestaasi gabagabowtahay idaacadayda subaxnimo isu wada jira saakaydii ku daadihinayeen aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwac iyo weliba xuseen barre aadan tan iyo tan idaacaddan idaacadda xigta isugu iman doona afarta galabnimo waxaynu idkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
adiga adiga